gabayga cajaladan aan ugu horraysiinayo waxaa la yidhaahdaa baryo saatir baryo saatir baa la yidhaahdaa labaatankii bishii toddobaad afar iyo sagaashankii ayaa aan sameeyey gabaygu faahfaahin uma baahna gabayadu iyagaa fasilaya sidaa darteed dhegaysi wanaagsan wixii codxumo iyo dadweynuhu iyo dhegaystayaashu ay kala kulmaana waxaanu leenahay raalli ka ahaada xoogaa deg degiina wuu ku jiraa annaga oo ujeedada aanu hadda u duubayno ayna dedejisay xilli aanan haysan nagu filan awgeed sidaa raalli ku ahaada dhegaystayaal gabaygii ugu horreeyey oo baryo saatir ah wuxuu ku bilaabtay sida tan hoyalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye subxaano wallaayo waktigu wasiloon yaaye adoo adigu naga saarayo samafal mooyaane saadaasha noo muuqataa waa sidii kale qofkii aadan saacidin dhibbaa qorta loo suray dadku waxay salaaxaan timaha kama sarreeyaane haddii aanad noo sacadba godin weyna sida taye afarta samaankiiyo xilliga sana xumaantood leh seben seben ilaa saakada suniyo baaruud leh sokeeyiyo xigaal ay dad xuni kala sarheeyeen leh siyaasada kuweynoo bartay oon khayrba noo sidiin leh haddii aan intaasoo saxaye sare u weydaarto eebowsir iyo caadba waad noola socotaaye amuuru sebena badan uunka yaga guudka laga saaray oo seexan waanagu ridan caawo sarayaaye sancadeeda adiga hayoon sina u waayeyne waanu kaa sugayna waxaad nagaga saarayso eebow saboolnimadu waa sancadiyo hooge soomaalidana wuu sahansado keenadu suraye seeruu ku wada ootay iyo surin cidhiryone eebow sadeeqoo ku filan adigu madsiiseed inkastaad sidkaa weyna tidhi sunka ka adkaystaa inkastaadna tidhi samuhu waa inaad ka soontaan dhee wowsaymo xooluhu naftaan laga sabaalaynin inkastaadna tidhi waa sunnee saabka ka ogaadaa qofkii aanad siin iga wallaan cidisa boodhayno inkastuu samaan wado ma jiro ruux sidiqayaa soomaaliduna way wada qabtaa boogtanan saraya sababtana waxaa keenay waan sii sawirayaya ummaduba hun guriso manbay toosu sida taayo waxay magaca kugu siinayaan waa sanaatidow haddii aan sibraarkoodu qoyin saaqid baa tahaye sarkaalkoodu waa maalinta kay ka saxayaan hadba kii sardheer fulawow sacab garaacaan sawdkuu yidhaahdaba horaa looga saxayayo eebowsan dalada ninkii seegay laga yacyo sacabtima leh weeyaan inay gacan ku siiyaano sancadeeda adiga hayoon sina u waayeyne waanu kaa sugayna waxaad nagaga saarayso haddii aan intaasoo saxaye sare u weydaarto allow samada adiga rakibayo sidaa yidhiye xidigaha siraatiyo adiga suday cadceedasi ciidana adaanoo simayoo saaray buurahay adiga sameeyo naf laha yidhi ha seexdene saracana adaa beeray iyo sacageedaaye jad adaayana nuga dhigay sofka xolahaaye sacaadada adaa kale saacadaha adaa kala dhex dhigay seere iyo muuse waktiguna sar waktiguna sargooyada adaa saaray waa horeya waktigana sargooyada adaa saaray waa horeya saqdhexiyo adaa yidhi dharaar saakinku ahawee gudcursan iyo adiga caddada simay nugoodiya wax kastana waa laba safoo laysu saanyadaya sumad gaara bay leeyihiin suuradiyo muuqia sidig midhan adigaa ka dhigay oo sokeeyaah waa la ysku sooca haddana saami kala ruunea way kala sarreeyaan haddana wada sinaadaane way kala samraan oo haddana kala sid qaataane wayse soomiyaan oo haddana waxisa siiyaane mid kastana mid adigow sakhiray oo u suuday nuure sawjadii iyo adigaa ka dhigay isayga guursadaaye markay kala sarriigtaan ayaad sarax ka beertaye sancadaadu waa shay fogohan cidiisa lugayna sidashada awoodda adiga saamigeeda leya saxalkiiyo colaadaha allow sahalan oo dhaafiya haddii aan intaasoo saxaye sare u weydaarto subxaanow allahayow inaan saraya mooyaane subxaanow allahayow inaan saraya mooyaane sifahaaga kuma koobi karo wariyo sugaano sawir iga tusaale ah haddaan saabka ka higaadso xilliyadu marbay ku gusadaan dhibiyo seegseege nafta oo sursuurada gashayo saacu bixi waayeya ayaad saxalku goobtu fadhiyay subax ka qaadayo adiga saciimoon cid kale kula sinaanayno sidaa doonto adiga u bedela saacad gudaheede doonto adiga u bedela saacad gudaheede waxaan dunida soo marin intii samayda loo taageeya oo aan la sugahaynin baad suuro gelisaya sikin kuguma qaataan waxaad adigu suuftayo sidaa noqo ayuunbaad dhahdaa wayna socotaaye in amuurtusaa tahay ayaan sii sawirayaya iyadoo samaan kulul arlada guudka laga saareeya intaad sabi yaraan aabe dhalin gelisay saabkeeda wadigii maryama saabur yidhi waan ku saaciidiya markii ay sidkeedii dhashaye sabar ku gaajoodaya geed sahayda maatada uroombaarka laga saaraya wataad amarka siisaya ku tidhi faraha saarsaaraya sooryo aanay fiilanaynin oo taacab ku soo saarin timiriyo sabiib wadigii siiyayaan bixino sababtana aduun baa lahaa sahal amuurowe sarreeyow si aan aadan uhu ku sidiiqi waayin si inaad suldaankooda tahay loola socodsiiyo samir waxay ka qaateen ayaad suuro gelisaya misna si aftooda u saxdo aad sabab u yeeshaya isagoo sagaashan iyo dhowr sare u weydaartaya oo ay sawjadii sunadada kala sinaan gaadhaya isagaan sugayn wiil inuu saabku dhali doono sakariya watu yaxyaba saamigow helayo sababtana aduun baa laha sahal amurowe surmigii ismaaciil qabsaday saac kala xigaya iyagoo sabool qaawan oo saba bannaan jooga subax keliya buu aabbihii goostay seetada oo sanawaadan buu kaga maqnaa saxara boodhweyne suuriya markuu aaday soo saldhigi waayaya ee ay sardada hooyadii jeexan kaari weydaya safwayo marwo kulul markay socod dhaqaaqaysaya sacabada markay horsatay saabka kahi gootaya sacabada markay horsatee saabka kahi gootaya ducaday la sara joogsatay sidii aan weydaya waa tii sed kale looga dhigay samirku wayaabeen iyaduna siday tahay ayaan sii sawirayaye sabigeedii meeshay dhigtay ee saaka ku asqawdaya naftii soo manayd iyo markay saantii qabad siisaya waxay tini iyada oo si kale soonihi yahayo bartii uu sikiirkii yara lugaha sarsariya markuu ciidii kala sayday iyo saxaradii yalaya samsam baa ka soo booday oo saaka la cabaya dabadeed safrahu waa kuwii saacadda degayo sidii maalintaa loo saldhigay si sidii maalinta loo saldhigay waa sidii weli maalinta loo saldhigay waa sidii weliya sababtana adiga lahaa sahal amuruwe waxba yaan ku sii socone waa saatir mahadiyo wixii aad samaysaaba waa suurad noo timiya haddii aan intaasoo saxaye sare u weydarto naftan salowga daynaynin iyo siidhiga kulule inay dunidu saacada tahay oo socoto loo joogo oo ay waxsina gaaban tahay waa la soconaya mar haddaan sansaankeeda waxaan laga salgaadhaynin oo aan malaga seefaha wataa noogu simahaynin tahay maleheyay la fogaano isaaqidin sahay maleheyay la fogaano isaaqidin waxaa sabarku ila ooyayaa saa dambiyo meelo silic iyo dhib waa aakhiro lagu sabuulaye allahayow middaa nooga saal saatir baa tahaaye haddii aan intaasoo saxaye sare u weydarto suurkiiyo qiyaamaha markay saacaddu ahaato marka malaga siiriga tuma sayxadda fufo ee uu sadkeed buuxsameeye subax la duduubo inta siman intiise maniyo samaada qaar jooga markuu sawdku wada gaadho ee laysa soo saaro maalintan safaad iyo cayaar cidi samaynaynin maalintay sikiir iyo kabiir muruga samayso ee aan hooyo sabigeeda lumaysaa u dhuganaynin maalintuu dadkuba soomayeen cidi wax siinaynin safrad maalintan laga baqayn sabarka u baahan haddii lagu sarsaro oo amlay lagugu saafsaafo maalintaanay soorhkiyo warmuhu saxar ku yeelayneen maalintaanay soorhkiyo warmuhu saxar ku yeelaynin sidaa sidaasaan ahaa iyo markaan sheeka soconaynin allow keligay sahal markuu sawdku ku idlaado maalintuu sokeeyaha kulma kala sadhuunayo maalintan suldaan iyo garaad cidi salaamaynin suuriyo xariir maalintaan ruuxna siidanaynin sodoh iyo rag maantaan maryaha la isa saaraynin ee ay saantu wada qaawan tahay sida naloo sheegay maalintuu siloon yahay dadku heesamada egayo saaxiibada maalintaad arag salugayso ee aanad siinayn indhaha sagalka muuqooda sunahay degaan maalintaad socod ku dhaafayso ee aada sirbaygahayaan sabab ka yeelayso soofka iyo xoolihii arlada lagugu siinayey maalintaanay ku samafalayn sadaaqa mooyaane ku samafalayn sadaaqa mooyaane dadku wuxuu samaan iyo xumaan subaxba soo joogaya wuxuu samaan iyo xumaan subaxba soo joogaya wuxuu camal samaynayay oon qaalin ku seeraynin oo malagu saxay maalintii la isa siinayo marka surinka naartiyo jannada laysu kala soco ee ay sakhari qoomkii kasbaday saanta ka idlayso maalintaanay saamiga ku dhacasiisan karaynen waa maalin hawla socda ayna sugayaan qof weliba sibraar ku dhigtabuu sahayan doonaya camalkaanu sidanana waa kaad la socotay naftu waxay samayso xunbaa saatirow jiraya bakdin iyo saluug ay qabtaba saayido badan bakdin iyo saluug ay qabtaa saayido badan inaad adiguna la saayirto sahasha mooyaane waa waxaan ka soconayn midaan samax ka helin saatire raxmaanu baryadu iga salweeyaan sumcadaada sumcada sumcadiyo awoodaada weyn yay sababsanaysay sumcadiyo awoodaada yay sababsanaysay insayn caddaa gaboobaan ahayo waya soo jiraya soddon iyo barwaanigan la galay suulashii hore salaadaada wou taaganay saacada adagya insigiyo dartaa boodhayaan ugu sujuudaya dhagax siman dartaaban wejiga ugu salaaxaya saqda dhexe dartaaban gacmaha sare u taagaya suurada qur-aankan baryiyo sadaradoodiya wasafaad sulsulad baa sulsilad baan akriyay subciyadeedii wasafaad sulsilad baan barye akriyay subciyadeedii sabaxooyinkan ku qabsaday sadiya yaasine anigiyo intii sawdka iyo saamiigu raacdaa inta samaha ay kaydsadeen yar asalugaysaa ee maalintaas igataye saacida u baahan ee bawducadan baysad weyn kaaga sugayaan ee bawducadan baysad weyn kaaga sugayaan noo sahal amuuraha adiga satiro wacaane haddii aan intaas oo saxay sare u weydaarto siduu doono yeelow kuwaan samaha weydaaran ee khayrku saayidu noqday libinta aada siiso jidjiraad kuwan lagaga tegin siliica goobtiisa nuurkaysitaan iyo kuwan laydhka laga seexin ee aan salaamada ka dhicin lugaha loo saro ee adigu aada saacidee sahal u dhabsiiso safka midig kuwii raaca ee malagu soryeeyo sala allahu nebigii kuw kuwu gacanta siin doono ale calayhi salaatu wasalaam sarreeyow kuwa naga dhigyaan hadalka sarani barya saatir gabaygii la baxay aan sagootiye eebow dacwada aan sawiray kaa suganaya saxarka yar iyo kaaga fudud suuldhabaalaya salka aan u dhigo waa intay saacadii tahaye subxaano wallaayow adiga saatiru wacane subaxda wixii maankayaga salow ku beeraya buuraha sawaxankooda iyo samada guxeda surbacaadka aafaadka iyo sumuca qiiqaya samhariira ololkeeda iyo siigad iyo hurka saha iyo afkala qaadka iyo siisan kari waga su-aalaha ad adagin qalbigu saari karaynin sumcad xumada ceebtaad fashayoon lagula seegaynin qofku wuxuu sirmoodayay oo shaadhka laga siibo ka subxaan allahi iyo haddii aan adigu ku soono ka subxaan allahu iyo haddii aan adiga ku soono kuwa aad ka sarayeeshe ee samax samax laga yeelo ee aan saciiroo la shiday dhinaca loo sarin ee saawa saawa ha ka baxa saymihiyo hooga ee aada sarreeyo nimcada sama ku gaadhsiiso anigiyo safkaygaba ka yeel saatir baa tahaye amiin amiin amiin gabaygii ahaa baryo saatir halkaa ha inoo joogo